galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab arbaco ah siddeed iyo tobanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o e somaali dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah v o eeda oo booqatay xarun carruur darbijiif ah ee ay ku sugan yihiin oo kuwaas oo ka yimi waddanka yeman islamarkaana laga hirgeliyey magaalada boosaaso qaar yemaniin baa hadda jooga oo yemaniin fara badan oo hadda qaar ku tusiinay oo rag badan ah baa ilaa idinku damiya ah baan ka xasuxraynay dhibaato aan qabin ma cararaan way isfahmeenoo meeshan in meel nolol ka jirta bay arkeen aan waxba lagu samaynaynin sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha qaladka kalena waa oraahdiisii ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay waxaa kaloo dhegaystayaal idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan waraysi uu v o a siiyey bill gates oo ah mulkiilaha shirkadda microsoft kana mid ah dadka dunida ugu hodansan haddase dhinaca samafalka kaalin weyn ku leh xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka danjiraha cusub ee soomaaliya ee washington cali shariif axmed ayaa warqadaha aqoonsiga shalay u gudbiyey madaxweynaha maraykanka donald trump danjire cali shariif ayaa noqonaya safiirkii saddexaad ee soomaaliya ay u soo magacowda washington tan iyo sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii danjire cali shariif ayaa horey u soo noqday safiirka soomaaliya ee dalalka ethoobiya iyo france danjire shariif waxa uu bedelayaa axmed ciise cawad oo ahaa danjiraha soomaaliya ee dalkan maraykanka laga soo bilaabay toddobiyo tobankii sebteembar ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa looga magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya bishii janawari ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii
xogeya arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa maanta safar ku tegaya magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi arabiya si uu mas-uuliyiinta dalkaasi ugala xaajoodo sidii looga falcelin lahaa weerarkii lala beegsaday goobaha saliidda ee sacuudiga weerarkaas oo mas-uuliyaddiisana maraykanku ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ka imid dhanka iiraan wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ay maamusho ee magaceeda la yidhaahdo irna ayaa iyaduna maanta sheegtay in iiraan ay maraykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay iskaga fogeynayso kuluglahaanshiyaha weerarkan islamarkaana ay digniin kaga bixinayaan haddii ay tallaabo wax tallaabo ah la qaado in iiraan ay si degdega uga falcelin doonto kooxda xuutiyiinta ee iiraan ay baritaarto ayaa sheegtay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo dhacay maalintii sabtidii kaasi oo beegsaday kalabarh goobaha saliidda laga soo saaro ee sacuudi arabiya weeraro dhowra ayaa lagu qaaday xarunta laga qaato kaararka aqoonsiga ee dalka afghanistan ee ku taala jalaalabaad caasimadda gobolka nangahaar weerar qaraxa ayaa lagu bilaabay albaabka xarunta taasi oo u suuro gelisay in raggii weerarka soo qaaday ay gudaha u galaan xaruntan iyagoo dhowr weerar oo isxigxigaana markaasi halkaasi ku galay galabnimadii maanta oo arbaco ah sida uu sheegay afhayeenka guddoomiyaha gobolkaasi catullah qoyaani ciidamada gaarka ee afghanistan ayaa isku gadaamay xaruntan wax yar kadib markii uu dhacay weerarka ilaa iyo labayo toban shaqaale ah ayaa la sheegay ilaa iyo hadda in lasoo badbaadiyey shalay ayay ahayd markii laba weerar oo mid ka mida lala beegsaday goob markaasi uu ka hadlayay madaxweynaha waddankaasi ashraf gani deegaanka lagu magacaabo barwaan iyadoo mid kalena lagu qaaday wasaaradda difaaca xarunteeda kabul waxaana labadaasi weerar ku dhintay ku dhowaad afartan iyo sideed qof taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi waxaanay ka digeen weeraro soo socda oo dhowr ah gaar ahaana xilliga doorashooyinka waddankaasi loo diyaar garoobayo
dowladda maraykanka ayaa dacwad ku oogeysa edward snowden oo hore uga tirsanaa hay-adda c i a da iyo weliba hay-adda maamulka hawada ee n s a iyagoo ku doodaya amaba ku eedeynaya inuu jebiyey heshiis aanu aanu waxba ka baahinin kaasoo ahaa in aanu waxba ka baahinin qoraaladiisaasi islamarkaana u saxeexay ka hor inta aanu qorin buuggiisa cusub waaxda cadaaladda ayaa snowden ku eedeysay in uu ku guuldaraystay inuu ilaaliyo heshiiskii si uu ugu soo gudbiyo qabyo qoraalka labada hay-adood iyo weliba inuu bulshada u tabiyey waxyaabaha la xidhiidha sirdoonka qoraalkan rasmiga ah ayaa iib galay salaasadii xilli ay maxkamadda sare xukuntay sannadkii kunsagaalboqolyosiddeetankii in dowladdu aanay hor istaagi karin daabacaadda iyo weliba iibka bugaagta noocan oo kale ah hase yeeshee waxaa lala wareegi karaa dhammaan faa'iidada uu snowden ka helo
halkaaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington dadka naafada ah ayaa sheegay in loo geysanayo xadgudubyo kala duwan tan iyo intii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka banaadir oo uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka banaadir allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cismaan haddaba warbixin ku saabsan xadgudubyadaasi ayaa waxaa noo diyaariyey haaruun macruuf
mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah ayaa muddo ku dhow laba bilood sheeganayay inay sii kordhayeen faquuqa ay kala kulmayaan bulshada iyo gaar ahaan hay-adaha dowladda soomaaliya mas-uuliyiintu waxay sheegeen in faquuqan sii kordha uu soo taxnaa tan iyo intii qaraxu uu ka dhacay xarunta gobolka banaadir afar iyo labaatankii bishii julaay ee sannadkan qaraxaasi oo dhaawicii ka soo gaadha uu markii dambe u dhintay guddoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow qaraxaas ayaa haddaba dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ka dambeysay basiiro cabdi maxamed oo ahayd xiriiryihii arrimaha naafada ee gobolka banaadir oo ay gacan siisay gabadh kalkaaliya u ahayd basiira waxay ka mid ahayd dadka naafada ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen inay la kulmeen afxumo macaamil aan wanaagsanayn iyo mid ka mid ah oo shaqadii laga joojiyey yuusuf sheekh cali cabdi waa xogayaha guud ee golaha naafada arrintii gabadha maaragtay ii sheeg ee gobolka dhibkii ka dhacay dhibaatada ka dhacday ee dawladdu tiri arrinta ku sheegtay gabadhaasaa maarata ii sheeg ka dambeysay runtii dadka naafada ah oo ku nool gobolka banaadir aada iyo aad bay maaragtay ii sheeg dhibaato arrintaas maaragtay ii sheeg kasoo gaartay hadday tahay qeybta waxbarashada oo maaragtay jidadka hadday tahay goobaha shaqada hadday tahay dariiqa si xornimada inay u maraan waxaa kasoo gaarta dhibaatooyin aada u fara badan tusaalooyinka kuugu filan waxay tahay in maaragtay ii sheeg yar naga mid a guddiga maaragtay ii sheeg golaha naafada kamida lagu yiri waa shaqo soo doonan kartaan haddaanan maaragtay isku keena qarxinayn waxaa kaloo jira wadooyinka laftigooda marka ay maraan dadka naafada dad badan baa lagu yiraahdaa hayaal war anay qarxiyaan kuwan taasoo noola muuqata amba uba ahba in ay faquuq ay tahay ku-xadgudub qofka bini-aadanka xorriyadiisa iyo maaragtay maskaxdiisa in la waxyeeleeyana ay arrintaasi ay ay keenayso adiga wax gaarood la kulantay shaksiyan ma jirta aniga iyar saaxiibkeeya waxaan la kulanay annaga maaragtay ii sheeg gobolka tagnay ee arrimo qaasa u tagnay kasoo baxnay ayaa baarlamaanka nin baabuur watay wuxuu nagu yiri agaasimo waayo nagula yiri markii dambe war mawaagaad waxaad u samafalaysaan ama waagan aad soo dhaweynaysaan dad aragla ayaa nagula yiri aniga maaragtay ii sheeg taas ayay saaxiibkeeya maaragtay taasuna waxay kamid tahay waxyaalaha aan la kulmay si gooni ula kulmo ayay kamid tahay cid aad kala hadasheen ood cabashadiina u sheegteen ma jirtaa runtii waan waa jirtaa oo waxaan kala hadalnay arrintaas iyo dhibaatada ay leedahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka ayaa ribood ahaan u sheegnay laakiin si official xafiiska golaha naafada wuxuu u qoray habasho xafiiska maaragtay wiishal ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha xafiiska baarlamaanka intaba waa u qoray iyo maaragtay ii sheeg wasaaradda haweenka oo uga cabanaya dhibaatadaas dadka lagu hayo naafada ilo ku dhow dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen in xubin ka tirsan dadka ugu firfircoon naafada laga joojiyey shaqadii ay u haysay dowladda soomaaliya waxay sheegeen in gabadha lagu magacaabo caaisho cali xasan oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta naafada islamarkaana xubin ka ahayd guddiga xuquuqda aadanaha ee hoostaga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha laga joojiyey shaqadii ay haysay dabayaaqadii bishii julaay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo wasaaradda warfaafinta oo aan labadaba la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaysan ii suurtogelin inaan ku helo khadka telefoonka mas-uuliyiinta naafadu waxay kaloo ii sheegeen in hadallo aan munaasab ahayn ay kala kulmeen xubin ka tirsan guddiga doorashada qaranka oo lagu magacaabo xuseen cabdi aadan kowdii bishii ogost ee sannadkan ayaa xubin ka tirsan guddiga naafada oo lagu magacaabo maxamed cali faarax waxa uu su'aal weydiiyey guddiga doorashada qaranka su-aashuna waxay u dhacday sidan ma jiraa qorshe aad ugu tala gasheen oo aad ku soo dhowaynaysaan dadka naafada ah oo aad ummadda kale kala mid dhigaysaan xuseen cabdi aadan oo ka tirsan guddiga doorashada qaranka ayaa ku jawaabay in dadka naafada ah uu xafiiskooda u furan yahay qorshahoodana ay ku jirto in la kaalmeeyo waxa uu intaasi ku daray in shaqaalayntu ay u furan tahay waxaa isagoo la hadlaya dadka naafada ah uu jawaabtiisa ku soo xidhay oo aan ka soo xiganayaa sidii gobolkana hana yeelina haddaba hadalkaasi u dambeeya ayaa dadka naafada ah waxa ay sheegeen inuu ku yahay xadgudub guddiga doorashadu waxay ii sheegeen in hadalkaasi uu u dhacay si kaftan ah hase yeeshee waxay sheegeen inaysan cudurdaar u samaynaynin islamarkaana ay raaligelin buuxda ka bixinayaan guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yeri ayaa galka baarista uga warrantay sida ay wax u dhaceen arrintan waxay ahayd maalin aada inoogu weyn ahayd maalin oo aada u naxdin badanna way ahayd markii dambeeto waxaan rabnay inaan soo bandhigno guddigu meesha uu maraayo shaqada farsamo uu haayo meesha ka maraayo inaan ummadda soomaaliyeed la qaybsano marka ururada bulshada dad aqoon-yahana xisbiyada siyaasada baarlamaanka aqalka sare xabno ka socda adigu waxay ahayd munaasabad aada u weyn oo aada u qurux badan anakoo barnaamijka kuwaas dhexda uga jirna isla maalintaas isla markaas waxaa naloo soo sheegay geeriyii gudoomiyihii gobolka mujeergeliiso allaha u naxariisto kulli waa wada qashiinay qalbigeena waa xumaaday runtii waxaa moodaa in enerjiyadii iyo farxaddii aan haynin markii in isla markiiba ay jawri isbedelay oo xumaaday laakiin haddana su-aalihii waa sii socdeen dadka dad ciidankaa qofka socdo su-aal weydiiye oo yiri maxaa maxaa ugu tala gasheen doorashada maxaa noogu talagasheen diiwaangelinta maxaa noogu talagasheen iyo shaqooyinka aa hadda bixiseen maxaa noogu talagasheen commission commishinarada kamida xuseen cabdi aadan aa jawaabta qaatay wuxuu ka hadlay habka aan wax u qaadano sida ay tahay goorta lasoo dejiyo siday tahay sida aan ugu doodno dadka xeerar gaar ah inaan usoo saareyno muxuu ahaay dadka muxuu ahaay disabelka ah ama ama ama naafada ah xeero gaara inaan usoo saareyno si ay uga qeyb qaataan doorashadan sanadkan laba kun iyo labaatanka wadanka ka dhaceysa oo ay tahay mas-uuliyad gaar ah oo nasaaranba ay tahay oo inaan soo waxeyno waan soo dhaweyninaa shaqadana waxaan ku dhejinaa yiri si process cad aa laga soo maraa aan qorsooneyn website-ka ah muxuu ahaay website-yo kaleeto iyo website-keenada lagu soo qoro marka soo dalbada waxaa xaq u leedihiin waa u helaysiin anakaa diyaar u ah mar dambo markaa si kaftana sidii goobalka asaga xataa waa la xumaatay isla markiiba wiilkii su-aasha weydiiyey madaxu ku salaaxay iyo abaloj gareeye iga raalli ahaada yiri arrinta qalbi igama ahan waxay iga tahay muxuu ah waa waa waa kaftanay aan aan aan laakin waxaan aaminsanahay ma aha haddii la boqol goor oo kale haddana waa raaligelinta waa soo jeedinayna laakiin ma aha wax uu guddiga ku shaqeey xataa commission xuseen uu ku shaqeeya ma aha laakiin waxay arrin uu si kaftan iskaga dhacday ugu dambayn raaligelin buuxda ayaad siinaysaa soomaa dadka naafada iyo hay-adooda
raalin buuxda aan siinayna aan ku dhiirigelinayna aan ka codsanaynaa markaan shaqooyinka soo baldhigna inay soo dalbadaan si gaara aan u tixgelinaynaa haddii ay markaas booskaas aan soo dalbada xirfadiisii aqoontiisa uu leeyahay boqol jeer iyo kun jeeraan raaligelin soo bixinaynaa mana naga ahayn wax ku dalagal ah oo aan aaminsanahay dadka naafada ah waxay hoosta ka xariiqeen in ficilka hal qof aan loo qaban karin bulsho dhan islamarkaana waxay ugu baaqeen hay-adaha dowladda iyo shacabkaba inay ilaaliyaan xuquuqdooda
xaaruun macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinaya
galab wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal markale haatanna boosaaso culimo ganacsato iyo weliba waxgarada ku nool magaalada boosaaso ayaa waxaa muddo toban sanno ah ay ku howlanaayeen inay daryeel u fidiyaan ciyaalka derbijiifka ah ee isticmaala maandooriyaha kala duwan goobta wax lagu baro carruurtaasi ayaa waxaa booqatay haddaba wariyaha iyaga faadimo yaasiin jaamac islamarkaana warbixinta nooga soo diyaarisay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sannadkii laba kun iyo sagaalkii ayaa culimo iyo waxgarad isu tegey waxa ay magaalada boosaaso ka yagleeleen macad lagu magacaabo huda lagu xanaaneeyo waxna lagu baro carruurta derbijiifka ah ee isticmaala koolada iyo waxyaabaha maandooriyaha ah maamulaha macadkan maxamed jaamac ayaa v o a uga waramay habkii ay u asaaseen iyo tirada ardayda ka aflaxday muddadii uu furnaa macadkan meeshan waxaan asaasnay masjid hudda baa asaasay laba kun iyo sagaalkii kun iyo laba boqol iyo iyo afartan wey ardayda ee meesha ka aflaxday hadda waxaa ku jira adiga konton baa ku jirta arday hadda ku jirta konton wey fifty wey marka ardaydaas waxaa weye mustawi badan bay soo mareen dhaqaalaha ku baxaya waxbarashada jiibka iyo cuntada ubadkan ayaa maxamed jaamac sheegay inay ka caawiyaan qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee puntland jiifkooda iyo xubnadooda iyo kulli ummadaas muslimiinta shirkadahaas ee goolis ee horseed ee towfiiq shirkadahaas kheyr allah siiyo shirkadahaas ayaa si fiican u taageero ee raashinkooda xubnadooda kulli bixiyey dhinaca waxbarashada ayaa ubadkani waxa ay yihiin kuwo kaalimo sare ka gala iskuullada ay dhigtaan xifdiga qur-aankana waa ku fiican yihiin waxay ka noqdeen lambar kow oo ayaga hadda fasalladii loo geeyey ayagaa maamula hadda oo horjooga ka ah markii qur-aan la akhrinayan ayaa akhriyo dhallinyaradan lagu xanaaneeyo macadkan ayaa maxamed jaamac sheegay inay ku jiraan qaxootiga ka soo barakacay dalka yemen qaar yemaniin baa hadda jooga oo yemaniin fara badan oo hadda qaar ku tusinay oo rag badan ah baa ilaa idinku dambeeya ah baan ka xasoo xareynay waxaa noo yimaada nin u ah kan qusul u ah oo yemanta ahaa dhibaato aan qabin ma cararaan way isfahmeenoo meeshan in meel nolol ka jirta bay arkeen aan waxba lagu samaynaynin dee kalaamka ilaahay lagu barayo waxyaalo badan bay ku arkeen dhallinyaradan macadkan lagu dhaqan celiyey ayaa markii ay waxbarashadooda dhammaysteen waxa ay macallimiin ka yihiin gobollada soomaaliya qaarkoodna waxaa loo tababaray xirfadda cuno karinta dhowr koox bay noqdeen kuwii qur-aanka aad u bartay qaar badan baa juhdiga qur-aanka kusoo celiyey oo meesha yimaado wax u dhigo oo caawiya macalimiinta joogta qur-aanka wax la dhigo habeen iyo maalin la joogo qaar waxay jiraan muqdisho dugsiya qur-aanka ka furteen gobollada dhex qaar baa joogo dhinaca kismaayo qaar baa naga aaday qaar baa kuwag ah oo isxilqaamay oo raashinka walaalahood inta u kariyaan cashirkiina qaadanayo oo aad hadda indhahaaga ku arkaysa canjarada iyo raashinka u diyaarinayo waana ardaygiisii waa wadaa haddana waxbarashadiisii qaar ka mid a carruurtan ayaa v o e da uga waramay hindisahooda mustaqbalka ay hiigsanayaan iyo sida ay daryeelka ugu fidiyeen waxgaradka ku howlan arrintan abdiqaadir ciise maxamed baalish lahay anoo yar sida baalishka ayaa shaqayn jira garaawa ku biray garaawo si uu sii watay gudaha sii gala koolaa bartay koolo soo cabay anagoo badant markii koolada sakradeena ay badato waa isdhalan jiran dhalaska taaj jidka labaad baa male madaxayga cabdilaahi aldha cabdilaahi faarax anigii walaalkii iyo asxaabta waqda wala joogno dhan cidiisa marka kii oo kolodna tan badato waa isdili jirnay waa islaan jirnay toori iyo mindi wax kasta waa isla dhex jirnay iyo dhalo markii dambe maxaa noo imaada maxamed jaamac iyo dadka ilaa akhiraas iyo intaana keenan walaalkii baa soo kolo wata daaqad soo istay waa la qabtay kii oo la qabtay anna hooyaday baa intay katay hadeera maxaa rabaa intii diinta barano oo mar dambena banaanka sari maxaas dheer meeja lagugu celiyay koolada iska qabsaday kii iska qabsaday xafidaa ka dhex jir ka dhex jir ka dhex jir markii ugu dambeysa hooyada ay imaatay walaalkiiba ay imaaday walaalkiiba kii imaaday intaa lii keenay haddana waa ku faraxsanaa horta anaga mar kasta waan u duceynaa oo macalimiinteena waxaan dhahan usoo duceeya raggaas sida adinkana liisoo ururiya ilaahay inuu ayagana usoo hanuuniyo qalbi u duceeyo aan dhaha macalinkeena mar kasta anagana waa u duceynaa haddeerna waxaan dhihi lahaa ilaahay mar kastaba waxaan jeclaan lahaa inuu kasoo hanuuniyo ayagana kasoo baxaan tan iyo intii uu furnaa macadkan ayaa waxaa muuqataa in dhallinyaro kun ka badan ay ka aflixeen kuwaasoo maamuluhu sheegay inay ka howlgalaan dhammaan gobollada soomaaliya iyagoo ku shaqaysta xirfado kala gedisan oo loo tababaray faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in v o eda ay ogolaanshiyo uga heshay inay waraysato caruurta aad warbixintaasi ku maqlayseen maamulka xarunta lagu xanaaneeya ee gacanta ku haya markana beledweyne dhinaca kale magaalooyinka waaweyn ee soomaalida waxaa sanadihii ugu dambeeyey aad ugu soo badanayay dadka isticmaala muqaadaraadka taasoo dhibaato naftooda iyo bulshadaba ku keenta magaalada beledweyne ayaa ka mida meelaha muqaadaraadka uu dhibaatada ku hayay sanadihii ugu dambeeyey waxaana dhowaan laga hirgeliyey xarunta lagu dhaqan celiyo dadka muqaadaraadka uu dilooday maamulaha xaruntan oo la yidhaahdo diburaxmaan cabdiqaadir cariif guure ayaa u warramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane xaruntan baahida keentay inaan ka furno waxa ay tahay kadib markaan aragnay xarumaheena aan ku leenahay muqdisho gobolada hore u jiray oo xadaariga wadanka ah bacdimaha beledweyne ay ka mid tahay dadka laga keenana ay aad u badan yihiin marka loo fiiriyo dadyagu gobolada kale laga keeno ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in dadkaas iyadoo loo turaayo xaruntan magaaladooda laga furo si baahida xarunta magaalada ka jirta ay ugu daboosho magaaladooda sababtaasaa waxay keentay in beledweyne aanu ka furno xarun dhaqan celin oo lagu dhaqan celiyo dadka daroogada ee dhaqanka bani aadamada ka bixisay maalan dadka marka loo fiiriyo beledweyne dowladda waxa ku raacaa qofkii boqol dollar qofkii iyo qof kale wada laba boqoloo dollar ay ku tagayaan dowlad ahaan inta muddada ay xarunta la xiriirayaan hotel in la dego oo qarashku baxay keenaysaa bacdama dadka ay magaalada deganayn oo gobolka imaanayaan haddana qofkii soo noqonayay waa inuu qarashka hadan kusoo baxo boqol kusoo baxo kusoo baxo kadibna qarashka xarunta dhaqan celinta magaalada muqdisho ka furayd uu dhiibo waxaa marka hadda u baaqanaysa qarashkii transportationka iyo muddada oo diyaarinayo xarunta ku bixi lahaa ayaa u baaqanaysa qofka budgetka magaalada laga qaadayana waa ka fudud yahay kii muqdisho meesha muqdisho aan laba boqol iyo konton aan ka qaadaynay inta laba boqol ama boqol iyo konton inta badan ayaanu ka qaadnaa maarta nooca muqaadaraadka ay isticmaalaan dadka xaruntiina ku jira haddii aad baarteen maxaa ogaateen inay yihiin waxay isticmaaleen sida macalimiinta cilmi nafsiga iyo psychology ku takhasusan iyo dhakhaatiirta xarunta ka shaqeeya ay caddeeyeen dhibka ugu weyn oo dhallinyarada haysta waa xashiishka waxaa labaysa walax la yidhaha taabuugo hadda la keeno tubaako oo ayadana in daroogo badan ay ku darsan tahay la caddeeyo qofka afar baa saac uu iska qoslaayaba farxad afar labaatan saacooda uu ku jiro iyo shiishadda kaba marna qaadka iyo jaadka oo dadka haddii ka jaadka iyo sigaarka oo hadday dadka ka bataan laftooda iyo qamrida iyo waxaas kuwaas marka loo fiiriyo kuwan waaba ka fudud yihiinba laakiin waxaa aad dadka u dilooday oo maskaxdooda aad uga ciyaaray waa xashiishka inta badan kuwan kalena kaba marna oo dhibkaasi la taagan yihiin dadkana waxay u haystaan qofka inuuba waalan yahay u qabaanba waa qof asaga wax cuno asaga isgacantiisa ku waalan waay daraasadda aan sameynay marka waxay soo saartay daroogada ugu badan oo hadda dadka dhibta marka laga reebo waa ku yartahay beledweyne kuwa isdura iyo kuwa mataqaanaa sanka ka isticmaala baasha daroogada ka isticmaala way ku yaryihiin laakiin waxa aad ugu badan waa xashiishka
dadka xaruntiina aad ku haysaan oo aad sheegtay in ay isticmaaleen muqaadaraad qaarkood heer waali ay gaareen maxay tahay waxa aad u qabataan
dadka marka hore waa macalimiinta la fadhiistaan macalinka psychologyga macalim nafsiga kadib dhakhaatiirta loo gudbiyaa waalidiintana wareysiga laga qaadaa kadib marka ay soo cadaato waxaa laga dhaqan celinaya markaasaa la cadeeya oo buugaar lagu qoraa qofkan waxaa laga dhaqan celinaya waa xashiish qofkan waxaa laga dhaqan celinaya waa taabuug qofkan waxaa laga dhaqan celinaya waa qamriga iyo xashiishka iyo waxaana laga dhaqan celinaya tirada ugu badanna horaan usoo sheegno oo waxaa hadda inta badan laga dhaqan celiyaa waxay u badan yihiin xashiishka daroogadan kalena way jirtaa waa laga dhaqan celiyaa iyaga marka qofka la xaqiijiyo waxa laga dhaqan celinaayo marka hore waxaa aad loogu dadaalaa daawooyin in la siiyo dejiyo qofka waxaa loogu dadaalaa mataqaanaa in tarbiyadiisa diiniga ah lagu dadaalo oo salaadii laga tasxiixiyo oo nadaafadiisii laga shaqeeyo kadib qof bani aadana ayar ayar uu ugu soo noqdo ilaa uu gaaro asaga in qur-aanku yaqiino uu akriyo dadka uu akriyo asagana uu akristo
dadka marka maxay u badan yihiin marka la fiiriyo rag dumar dhalinyaro maxay u badan yihiin xarunta dadkaa ku haysaa xarunta dadka ana tirada ugu badani waxa weeyaan dhalinyarada waaye dhalinyarada ugu badan waayeelna kama marmo ilaa hadda oday siddeetan jir oo kalea hadda ku jira oo jidka iska socday oo sakareedka iyo jaadka iyo waxaas isagoo aad u cuni jiray oo ilaa uu ku khafiifo gaaray oo canlaf iyo maqaar noqday caatoobey aad u caatoobey laakiin hadda markii malkaane xarunta isbeddel uu ku dhacay qurxanaaday habeenkii sideed saac kacaaya ilaahay baryaaya dukanaaya hadduu ilaahay maaha dhihin jir ahaan u fiicnaaday waa jiraan halhal odayaal ah laakiin waxaa tirada ugu badan ay tahay dhallinyaro haweenna maba qabanaba
xarunta marka yaa maalgeliya xaggee eh, fanka waxaa qabanaysaan iyo guriga kirada iyo xaggee ka heshaan yaa ku tirsantihiin dhinaca dhaqaalaha
cid aan gaar ugu tiirsanaayo oo wax naga dhaqan ilisa- la- naga dhaqaalaha naga kaabtahay ma jirto shantaas doolar oo qofka laga qaado keliya ayaa loo qaybiyaa hadduu ilaahay maaha dhin kirida guriga biyaha nadaafadda shaqaalaha iyo cunnada waxa dhab intaas keliya loo ah, mataqaanaa loo qaybiyaa taasaana ilaahay subxana watacaala uu ku socodsiiya aniga annaguna inta badan fii sabiilillah baan ku shaqaynaayo Eh, ajir baanu ka goobaynaa qofkaas hagaagsanaada oo cibaadaysta oo ilaahay barya oo qof bani aadana noqda oo biri dhaqmo ayaan mataqaanaa ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala kaasi waxa uu ahaa maamulaha xarunta diburaxmaan cabduqaadir cariif guure wuxuu u waramayay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha cabdiraxmaan xadanteeye heestiisii yaa daneeya jacaylka
kalgacayl isku doonay yagu deeqa wanaaga yadaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isna tiisa daryeela yadaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isna tiisa daryeela iyago iyagoo iska duuban iyago iyagoo iska duuban doobtirkay dheeyaane dadabiyay isugu hooyo docadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo docadaan kala raagin iyago iyagoo iska duuban iyago iyagoo iska duuban doobtirkay dheeyaane dadabiyay isugu hooyo docadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo docadaan kala raagin dalbarwaaqu dhexdiisa kaymadooku hadhaysmay darmadowgu balaarsha ya durduursha samaanta damashaadka arooska yaa abwaanow doona ya durduursha samaanta damashaadka arooska yaa abwaanow
mar kale galbucana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba qaybihii kala duwanaya idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
danjiraha cusub ee soomaaliya ee washington u fadhin doona cali shariif axmed ayaa warqadihii aqoonsiga shalay u gudbiyey madaxweynaha maraykanka donald trump danjire cali shariif wuxuu noqonayaa safiirkii saddexaad ee soomaaliya ay u soo magacowdo washington tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii danjire cali shariif ayaa horey u soo noqday safiirka soomaaliya ee dalalka ethoobiya iyo faransiiska danjire shariif ayaa bedelaya axmed ciise cawad oo ahaa danjiraha soomaaliya ee dalkan maraykanka laga soo bilaabo toddobaiyo tobankii sebteembar sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ilaa looga magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya bishii janawari ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa maanta safar ku tegaya magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi arabiya si uu mas-uuliyiinta dalkaasi ugala xaajoodo sidii looga falcelin lahaa weerarkii lala beegsaday goobaha saliidda ee sacuudiga weerarkaas oo mas-uuliyiinta maraykanku ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ka yimi dhanka iiraan wakaaladda wararka ee dowladda iiraan ay maamusho ee magaceeda la yidhaahdo irna ayaa iyaduna maanta sheegtay in iiraan ay maraykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay iskaga fogeynayaan kuluglahaanshiyaha weerarkan islamarkaana ay digniin kaga bixinayaan sidii tallaabo haddii wax tallaabo ah la qaado in iiraan ay si deg dega uga falcelin doonto kooxda xuutiyiinta ee iiraan ay baritaarto ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo dhacay maalintii sabtidii kaasi oo beegsaday kalabadha goobaha saliidda laga soo saaro ee sacuudi arabiya
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho ayaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir soconayay muddo saddex casho ah oo looga hadlayay arrimaha dastuurka qobyo qoraalka iyo maraaxiladii kala duwanaa ee uu soo maray shirkan oo u dhexeeyey hay-adaha iyo guddiyada kala duwan ee u xil saaran dib u egista dastuurka ayaa muddadii uu soconayay si weyn loogu falanqeeyey waxyaabihii ka qabsoomay howlaha dhammaystirka dastuurka iyo kuwa dhiman ee u baahan in iminka wax laga qabto iyadoo gebagabadiina laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban lix qodob oo dhammaantood buddhig u ah dardargelinta dhammaystirka dastuurka haddaba maxaa keenay in dastuurka soomaaliya uu muddo dheer soo jiitamo maxayse tahay caqabadaha ku horgudban dhammaystirkiisa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya caydiid cali maxamed oo ka mida barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho iyo cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka waxaana hadalka ku horeynaya caydiid dastuurka marka hore wuxuu soo maray marxalado fara badan oo dowladihii dowladdan ka horeeyey ay kasoo shaqeeyeen dastuurka wuxuu soo bilowday dowladdii imbagati oo lagu soo doortay cabdulaahi yuusuf ilaa iyo haatan uu soo jiidiy soo jiidjiidayey marka lama helin yacni dad korka iska saara oo dhammaystira oo yacni dhexda u xirta maanan la helin dastuurkan waxaa soo maray guddiyo fara badan oo ka shaqeynaya ama loo xil saaray in ay dhammaystiraan marka guddiyadii ma aysan helin iyaga xitaa waxaan dhihi karnaa in garab xumo ay qabatay taana marka waxaa sabab u ah xukuumaddii federaalk soomaaliya ay ugu horeyso dowladdii shariif sheekh axmed dowladdii xasan sheekh xukuumadda haatan jirta lama helin qof korka iska saara oo yacnii daneeya arrimahan dastuurka si loo dhammaystiro ama qabyadii looga saaro taa marka waxay u baahneed in dadaal fara badan loo galo oo lagu sameeyo la geeyo baarlamaanka la horgeeyo guddiyadii joogtada ahaa la horgeeyo dhammaan laga wada shaqeeyo sidii dastuurkan loo dhammaystiri lahaa marka taana marka waxaa u sabab ah xukuumadba xukuumadda ka dambeysa iskudhidhiibka ka imaan kara ayaa ragaadiyey dastuurka qabyada in laga saaro dowladdu waxay kale ku guul daraysatay baahiyaha gaarka ee loo qabo ee dastuurka in ay la wadaagto bulshada taa marka waxay ka caawin lahayd xataa xukuumadda haddii shacabka la wadaagi lahayd in waxyaabo fara badan oo fikirada fara badan ay qabaan shacabka soomaaliyeed in ay ku soo kordhiyaan waxay kale ay ka caawin lahayd in dastuurka u dhammaystirmo eedda waxaa iskale hadda xukuumadda soomaaliya haye cabdicasiis waxaan kuu sheegayaa aniga horta labadan sano u dambeysaan ka tirsanaa bahda dastuurka dowladihii horena shaqo fiican ay soo qabteen gaar ahaan dowladii labada kun labaiyo tobankii waa ogeen doorashada wadanka ka dhacday dastuurkan kumeel gaarka in la ansixiyey oo wasiirka hore wasiir xoosh uu horkacayay haddana dowladdan hadda jirto maxaan ku idhahdaay labada sano yacni dadaalo weynaa laga qabtay muddada la joogo hadda waa og tahay in maxaan ku dhihi jiray hadda institutionska hay-adaha la eedeyn karo maanta ay tirsan yihiin dastuurka waa ogeed waagi hore hay-ad walbo yani intaasoo gacmo waxaa jira dastuurka gacan kula jiri jira maanta wasaaradda dastuurka guddiga madax banaanaa dib eegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka oo labada aqal ayaa maanta hogaaminayo waxay leeyihiin maxaan ku dhihi jiray qorshe ay ku wada shaqeeyaan waxaan ku dhihi jiray heshiis afgarad ah hay-ad walba doorkeeda waxa laga rabo iyo wax mataqaanaa ay tahay inay qabato waa og tahay intaasoo shir wada tashiyaa la qabtay waxaan waxaan ku faraxsana inaan maanta dadka soomaali la wadaagi karo in qodobada farsamada u baahan badankood yacni dastuurka laba laba dhibaata haysatay marka la fiiriyo dib eegistiisa kow waa midda ugu horeysa in qodobada qaar loo baahan yahay in siiqadooda iyo sida u qoran yihiin la farsameeyo oo qoraalka la soxo iyo qodobo maxaan ku dhihi jiray heshiis siyaasad in laga gaaro u baahneed oo ah nimanka odayaasha siyaasiyiinta ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay fariistaan oy is-afgarad siyaasadeed ka gaaraan ayadina feeskii koowaad wejiga koowaad waa lagu guuleysto waa ogtaa sharciga doorashooyinka sharciga shidaalka maxaan heshiiska shidaalka heshiiska sharciga hanaanka doorashooyinka qaabku noqon doono iyo yacni in laga heshiiyo waa ogta haddana qodobadii kale dhinnaa yani cadaaladda qaabka cadaaladda noqonayso qaabka maaliyadda oo canshuuraha loo soo aruurinayo waxaasoo dhanna hadda wasaaradda gacanta ku haysaa marka soo socotaa dowlad goboleedya la gaarsiina marka dadaalaa socdo ceydiid maxaa sababa oo aad u haysaa in dastuurka dhinaca dowladda uu ka socon la-yahay xukuumad walba waxay ku faantaa yacni in dastuurka meel wanaagsan ay soo gaarsiisay marka xukuumadda xukuumadda ka dambeyso haddii ay ku faanto ay tiraahdo dastuurkii meel fiicanaan gaarsiinay hooshiisa way socotaa dhaqaalana waan ku bixinnay marka taas waxay noqonaysaa in aadii yani xukuumaddii markaas jirta aad ay iska leexiso aniguo horta walaalkay kuma raacsani qodobkaas uu yiri dhaqaale iyo waxaa hadda loo qorsheeyey qoondo oo miisaaniyad ah dastuurka dastuurka run ahaantii wuxuuba u muuqdaaba yacni in hay-ad gaar ee dowladda lagu soo biiriyey ay tahay meel wax lagu cuno oo keliya marka qodobada marka aan u saameyn karo oo aan leeyahay waxay sabab u tahay dastuurku ragaadiyey waxaa koow ka ah inaan isku aragti laga ahayn dastuurka maamul goboleedyadiina ay soo taagan yihiin dowladdiina ay leedahay dastuurkii waan dhammaystiraynaa qodobka labaad waxaa jiro arrimo oo masiiri ah oo u baahan in laga heshiiyo arrimihii marka xukuumadda federaalk soomaaliya waxay mar walba isku dayaysaa in arrimahaas masiiriga ah ee kala dhaxeeya maamul goboleedyada in ay lugta saarto ama ay kala leexato ayay mar walba isku daydaa waxyaaba qodobka marka kan saddexaad ee keeni kara dastuurkan inuu ragaadiyey macadda nooca federaal ee annaga aan qaadanay federaalku waxaa loo qaybiyaa dhowr qodob xukuumadda federaalka hadda taagan mar walba waxay ku dhawaaqdaa federaal inay tahay federaalkana ma ahan micnaheeda wax lagu dhawaaqo keliya waa inay caddahay nooca federaalka markaas la qaatay markii oo xukuumadda awood ay leedahay waxaa la yidhaahdaa evaluationa la yidhaahdaa xukuumadda markaas waxaa la dhihi karaa xukuumadda federaalka soomaaliya hadda ma cadda marka waxaa noo muuqda maamul goboleedyadii in gooni ay isku taagayaan xukuumaddiina ay leedahay anagaa xukuumaddii federaalka ah dastuurkiina marka waxay isku fahmilaayihiin maamul goboleedkii aanan ogeyn waxa uu yahay oo meesha ku joogo oo taitalka oo ku joogo marka hore xukuumadda waxaan ku dhaliilayaa inay soo caddayso nooca federaalka aan qaadanay ana eedda mar walba marka waxaa iskale xukuumadda iskale cabdi casiis waxaad sheegtay in dowladda dastuurka ay xoog gelisay maxaa nooga tilmaami kartaa dadaalada la geliyey dastuurka si uu u dhammaystirmo labadii sanoo lasoo dhaafay anoo cabdilcasiis ah shan maraan garooba tagnay oon dadkii rabnay inaan ka talagelino dastuurka shan mar oo kale waxaan tagnay kismaayo shan mar waxaan tagnay baydhabo oo ani aan dadkii tagay ka mid ahaa shan mar waxaan tagnay ku dhawaad hirshabeelle galmudug sidoo kale xamar intaasoo kulanaa ka dhacay koley waa waa raadin kartaa oo wadatashi dadka qeybaha kala duwan bulshada laga talagelinayo waxaa ogtaha labada kun siddeed iyo tobankii shirweyne qaran oo ay isugu yimaadeen afar boqol in ka badan afar boqol oo qof oo dalka dibaddiis gudihiisa ga yimid oo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad gooleedyada in xamar uu ka dhacay oo dastuurka dib u eegistiisa lagu daafuraya oo dadka laga talgelinaya war dastuurka hanaanka dib u eegista dastuurka siduu noqon karaa sidaan u dib uga eegi karnaa maxaa mudan in muhiimadda kow la siiyo mudnaanta kow la siiyo maxaa taladiin dadka laga qadaya waa midda labaadee guddiyada iyo wasaaradda wada shaqey fiicanaa ka dhexeyso qof walbana shaqadiisa inuu qabto yacni waa u madax banaan yahay waana labada saddexda hay-adba waa shaqeeyaan waana wada shaqeeyaan dastuurkan dowladda waa ogtay oo prime minister labada kun siddeed iyo tobankii inuu inuu inuu iclaamiyey in dowladda federaalka wixii markaa ka dambeeyay ay dhaqaalaha dastuurka ay ku bixinayso miisaaniyadana ay ku jirto lagu daray soo baari kartaan miisaaniyadda lagu siddeed iyo toban dowladda waa koob iyo dhaqaalo horta waa ku bixisaa yacni madaxda qarankana intaan ogahay muhiimadda koowaad dastuurka in la dhamaystirwa laakiin dastuurka in la dhamaystir ma fududa waxaa waxaa mudan in laisla ogaano dastuurka in la dhamaystir ma fudud yahay xukuumadda uun basmiga gaar u leh xukuumadda ayadaa howshan waddo waa run laakiin xukuumadda howshan waxay kala dhexeysaa dowla goboleedyada guud ahaan shacabka soomaaliyeed siyaasiyiintiioo gooni ah migrad marka howshan waa howl ummadda soomaaliyeed oo dhan wasaaradda hadda wasaaradda dastuurka oo kale howsha keligeed ayada ma maamusho lianna marka la leeyahay hadda ninkan saaxiibka federaalka uu yiri qaabka federaalka qaabka federaalka wasaaradda ma jaangoyn karto guddiyada waa in wasaaradda arrimaha gudaha ay soo soo dhamaystirtaan marka annaga shaqadeena ma kala istaagto yacni waa ogtahay oo gobollada sidaan saan u tagno dhaqaalaha lagu bixiyo muhiimadda uu leeyahay shirarka socdo marka waxaan isleeyahay waqtiga ugu ficneeda maraysaa dowladda lagu garab istaagno waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese dastuurka uu uga bixi karaa xaaladda qabyo qoraalka ee uu iminka ku sugan yahay aan ku horeeyo caydiid dastuur waxa waaye waxaa la dhihi karaa wax dhammaystiran ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqantaa la yidhahdaa dastuur waxaan leenahay wax hadda jiro qabyo qoraal qabyo qoraal waxaa kaloo luqadda lagu dhahaa luqada afka qalaad drafti aa la yidhahdaa dastuurka uu dhammaystirmila ayahay waxaa koob ka ah xukuumadda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadoo isfahmila waxay isku fahmi la-yihiinna waxaa waa qodobo dastuurka ku jira qodobada laysku fahmi la-yahay waxaa ka mid ah qodobka konton iyo saddexaad ee dastuurka iyo qodobka konton iyo afaraad markaan akhrinay qodobka konton iyo afaraad wuxuu leeyahay awood qaybsiyada siyaasadeed waxaa ka wada xaajoon kara maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka marka laga reebo difaaca qaranka jinsiyadaha iyo socdaalka iyo arrimaha dibadda maamul goboleedka marka wuxuu u baahan yahay in arrimahaas loo caddeeyo arrintaasna waxay hoos imaanaysaa federaaleynta hoos imaanaysaa marka maamul goboleedka wuxuu u baahan yahay in loo caddeeyo nooca federaalka uu yahay marka hore haddiisan xukuumadda aysan caddaynin wax toosayo iyo wax dhammaystirmayo ma lahana isleeyahay horta dastuurka waxaa iskale shacbiga soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeedna waxaan loo bandhigina dabcan muu malaynaya inay dhammaystirmi doonaan xukuumadda waxaan aad u saaraya waxay tahay wixii inay luuqa gashatay oo shacabkii soomaaliyeedna aysan ka warahaynin shacabkii ma haystaan wax ay akhriyaan ma haystaan wax ay wax ka bedelaan marka xukuumadda dhaliisha koow ay leedahay waxay tahay shacabkii soomaaliyeed ma aysan ka talagelinin dastuurka qodobada marka laisku fahmi laayahay qodobka konton iyo saddexaad wuxuu leeyahay wadaxaajoodka caalamiga ah waxaa iska leh xukuumadda federaalka soomaaliya marka xukuumaddu markii heshiisyada caalamiga ay soo galayso ma wargeliso cidda iyada markaas ay xukunto ay ku tahay federaalka ay ku tahay muut ma ka talageliso maamul goboleedyada mar walba waxay u baahan yihiin heshiisyada caalamiga ee dowladda ay soo gasho in laga talageliyo in lagu ogaado waxay markaas ay soo qabteen dastuurkana marka labadaas qodob dabcan waa iska hor imaanayaan labadaas qodob marka inta iska hor imaanayaan wax dastuur la yidhahdo dhammaystirmaayana ma jiraan haye cabdicasiis dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah kalo waxaa wanaagsan xasanow sida midda koowaad waa in niyadda la wanaajiyo tan labaadna in maxaa dowladda lagu garab istaaga dhamaystirka annaga hadda shaki waxaa noogu jirin dastuuraa leenahay waa midka madaxweyne farmaajo lagu dhaariyey waa midka ra-iisul wasaare xasan kheyr lagu dhaariyey waa midka golaha baarlamaanka iyo maxaan ku rahdahay xukuumadda ay ku shaqeyso hay-adaha dowladdan ay ku shaqeeyaan waxaynii aan sii wanaajinno waayo waxaan ka hadlayno kow ilaa dastuurka si fiican yacni loo dib eegis lagu sameynayo loo dhamaystirayo horta khilaaf ma joogsanayo Eh, maxaan ku irahdaay marka in dhammaan dadka iyo hay-adaha iyo wax dadka wada shaqeeyaba waana ku baraarugsan yihin waqtiga hadda la joogo laba sano ka badanaan aniga ka dhex shaqeynaa waan aada iyo aadaan u fahansanaa u daraysnaa in hadda laisla qabsaday oo hawsha si fiican u socoto midda koowaad waaye horta in dowladda lagu garab istaago ani waxaan aaminsanaha dowladdan dhaqaalana waa ku bixisay dadaalna waa ku bixisay intaasoo kulamo oo dadka lagala tashanayna waa dhacay waa ogtahay axsanoo waana soo joogtay garoowe marka la sameynayo dastuurka hadda eh, maxaan ku irahdaa qabyada ah hal shir oo ka dhacay garoobe oo wadatashi hal shir oo muqdisho ka dhacay oo erborka lagu qabto wadatashi ahaa bas ayay ahayn wadatashada la qabta odayaalaa la keenay odayaashaa si fiican u lafaguray waa ansixiyeen maata waa ogtahay inaan intaasoo goor gobolada tagnay haddana u socono intaas waxay naga tahay dadka soomaaliyeed soomaalida iska taqaanaa waxaan waa la qarsaday iyo waxaan halkaas lagala dhacay dadka soomaaliyeed wixii ha loo caddeeyo ra'yigooda ha laga aruuriyo ayaga go-aankooda ha gaaraan waxay rabaan ha la ogaano marka annaga waxaan taagannahay wax la qarinayo ma jiro waxaan wax la qarin karana ma ahan dadka soomaaliyed dadkeena waaye ayagaana mataqaanaa iisheeg u shaqaynaa dadaal fiicanaan socdo dhaqaale iyo dadaal iyo waqtiga waa la geliyey waxaan aaminsanaa in gacmaa lays qabsado dadka waxa ka halaabayan annaga waaye oo soomaali ah dadka mataqaanaa haddii waxooda wanaagsanaada wanaagsanaanayan annaga waaye marka waxaan qabaa dowlad iyo shacba annaga inaan gacmaa isqabsano oon annagoo mid ah yacni dastuurkeena aan aan aan dhammaystiranno oon oon maxaan ku irahday isku isku isku garab istaagno howlahaas adag howlo badanaa la qabtay inta hadda yacni dhiman waa cutubyo aada u yar cutubada siyaasadda la xiriir waayo u baahan in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta ay go-aan ka gaaraan heshiis yacni ka gaaraan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qodobadii kale u baahnaa in yacni farsamada ee maxaan ku irahday siiqada in la bedeliyo in editin waxaa la yirahda sixitaan lagu sameeyana ayagana waaba guddiyadaaba inta ugu badneed dhameeyey intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cidiid cali maxamed oo ka mid a barayaasha wax ka dhigay jaamacadaha muqdisho iyo cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka tan iyo kulanti dambe nabadee
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo hayaa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da maantana waa yaa loo tacsiyeeyaa jeeyo iyo luga maxay kala yihiin halgeli ma jiraa iyo waxyaabo kale waa weliyaha iyo ereyada qaar dhegaystayaal dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada soomaalida qaarkood oo laga tabinayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray tacsidaas oo af soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo tusaalahan iga hoo jaamac guuleed nin la odhan jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh aniga oo hebel hebela waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meelheble ku dhintay taasina sax ma aha qofka dhinta looma tacsiyeeyee waa loo duceeyaa maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye kan dhintay waxba uguma taal waa tahay inta laga warhayo geligu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer marka labaadna afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa inkastoo uu jeer ku badnaa haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka sar guurtay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ku xadaysan taasna waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirshay iyo waayihii dambe oo degaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada lagaga saaray maantase arrintaa ku dheeraan maayee waxaan soo qaadkeeda uga gol leeyahay erey aan toddobaad hore maqlay oo aanan hubin inuu jiri jiray iyo in kale waa ereyga halgeli waa wax jira dugaagga laboodka ah qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo ereyga hal sida halyey oo ah yeyga lab iyo haldhuri ama haldhaa oo ah gorayga laakiinse ma jirtaa in geriga lab isna halgeri lagu magacaabo anigu ma ogi haddiise ay jirto oo degaanada soomaalida qaarkood ereygaas laga yaqaan waa qalad in la yidhaahdo halgeri dhadig ah siduu ku celcelinayo weliye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka tabinayay isla weriyahaas oo weli baxaaliga geriga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeeyaha dambe ee gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga caabiyo waa weer qalad ah dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaar laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda waa jeeye iyo lugo jeeyuhu waa labada hore luguhuna waa kuwa dambe sidaa darteed waxay ahayd in weliyuhu yidhaahdo lugaha gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo dadku isagu waa laba ku joog jenyana ma lehee kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa inkastoo wax ugu wacanba ay maansanyahanada qaarkood gacnaha kolkol jenya ku sheegaan sida markuu sayid maxamed ku diganayay richard corfield ee uu lahaa anigana jikray ila heleen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiraayaday ila dhaceen jilacafkoodii dheh noolaha qaarka labada adin ku socda kuwooda waa la isku xujaystaayo waxay isweydiin jireen adinma goraya ma lugaa mase waa jeenyo sidaynu ognahay inta wax dhasha gaar ahaan dadku laba qaybood ayuu u kala baxaa qaybi waa wiilasha iyo nimanka oo lab ama labood loo yaqaan tan kalena waa gabdhaha iyo haweenka oo iyagana magacwadareedkoodu uu dhadig ama dhadigood yahay kolka waa gef in la yidhaahdo dad haweena oo fara badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay sidaan maalin sii horraysa ka maqlay weliye idaacadaha qaarkood faalle ka tabinayay waxaa ku filayd inuu yidhaahdo haween fara badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay haddiise uu ka maarmi waayo in dad iyo haween intuu israaciyo uu weer qura ku soo wada qaado waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo dad haween u badan ayaa magaalo heble ku bannaan baxay baahi loo qabaase ma jirto haween keliya ayaa ku filan waa tahay weliye kale oo ka warramaya duufaanno xoog badan oo markaas ku soo fool lahaa dalka maraykanka iyo jasiiradaha karibiyanka qaarkood ayaa wuxuu yidhi waxaa dadka looga digayaa inay xeebaha ka fogaadaan taasina afkaa ka xumaada ee ujeeddadiisu ma ahayn waxaa laga digayaa waa in agagaarka xeebaha lagu sii nagaado si iyada oo la baraad la'yahay aan duufaantu dadka ugu kadin markaasna iyaga iyo maguurtadoodaba jirdaha u siibin hase ahaatee siduu weriyuhu u yidhi waxaa laga garanayaa taas ka soo horjeedkeeda iyada oo oraahdiisu ay dadka ku boorinayso waxay dhacayaa ha dhaceene in guryahooda xeebaha ku ag yaal ay iska sii joogaan kolka waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin beri aan sidaas u sii fogayna waxaa wararka ku jiray welwel ku soo kordhay dadka daneeya daryeelka iyo sii jiritaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta kuwaasoo si gaara uga digayay dabargo ku soo socda wiilasha cad oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay haddaanan gabsanaynna waxay lahaayeen laba dhadig ah oo qura ayaa meel lagu hayaa kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baktiyaan aan ifka tafiir kaga tegi doonin si kastaba ha ahaatee meesha waxay ka galeeni waxay ahayd weliyihii arrintaa ka warramayay afkii uu ku tabiyey wuxuu yidhi meel hebla waxaa lagu hayaa laba wiil oo labaduba dhadig yihiin waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan laba qalad oo xagga afka ah ayay weedhaasi ku ceebaysan tahay midi waa laba wiil oo waxay ahayd inuu yidhaahdo laba wiilood maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas lihi sidaas bay ku wada roobaan qaladka kalena waa oraahdiisii ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiil lab loo helo inay uur yeeshaan maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay waxaa la yidhaahdaa saca hebalihi waa riman yahay ama geela reer hebel gugii dhoweyd badiba waa u rimay laakiinse markaynu cambaro ka hadlayno waxaynu nidhaahnaa cambara uur bay leedahay ama uur yar oo afar bilooda ayay saxarli leedahay iyo wixii la mid a sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiiisha iyo guud ahaan xooluhu jaad ay ahaadaanba way rimaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa dhegaystayaal oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna aynu mar kale diba jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno anbabaxay ee socodka iyo weliba codka fanaanka axmed cali cigaal
adigoon ii iman soo udgoonkii maangara ayuu leeyahay heestii anbabaxay codka axmed cali cigaal gabagabo waxuu ahayd idaacaddeenii galabnimo cabdixakiim maxamuud shuruuc ayaa anigoo afarsiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayay waa farsamadii jimi faariya intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
This is VOA News.